galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga oo v o a idinka imanaysa washington
waa galab isniinah dhegaystayaal bisha sebtembarna waa afar iyo labaatan sanadkuna waa laba kun iyo siddeed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaal-iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali dotcom waxaana idaacadda galabta wadajir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah ibraahim xasan daandure
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaal ka dhacay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose horta dhinaca bulshada wax ay so wax soo gaara ma jira ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah dhinacii kalena soddon iyo shan markaan isku aruurino wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee geduyu ku dhahdhacay markaan isku aruurinay soddon iyo shan waa gaaraan waxaa kaloo aad maqli doontaan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan oo muslimiinta kula hadlay new york soona hadal qaaday soomaaliya isaga waagii soomaaliya uu tegi jiray iyo soomaaliya loo caawinay iyo wadamadaas kale muslimiinta sida burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga waxyaaba ay highlight gareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa soomaalida oo caawinay iyo wadamada kale muslimiinta ah
waxaa kale ood dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida aqalka cad ee maraykanka ayaa cambaareeyey eedeymo cusub oo la xidhiidha faraxumayn ay haweenay u soo jeedisay garsoore bret cavanoh oo madaxweyne trump uu u magacaabay maxkamadda sare maraykanka wargeyska new yorker ayaa axaddii wariyey in laba senatar ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydan u soo jeedisay cavanoh ee ah in uu isku horqaawiyey debrah remeres oo shan iyo saddex iyo konton jir ah ayaa waraysi ay bixisay ku sheegtay in cavanoh uu faraxumeeyey afhayeen u hadlay aqalka cad ayaa cambaareeyey hadalka debra waxaana uu yidhi eedayntan aan la hubinin shan iyo soddon jirka ah inay tahay iskudaygii ugu dambeeyey oo qayb ka ah ololaha ay ka dambeeyaan dimuqraadiga oo dhulka lagu dhigayo sida uu sheegay nin wanaagsan cavano ayaa sidoo kale bayaan uu soo saaray ku beeniyey eedeymahan madaxweynaha jasiiradda maldivis ayaa qabtay in lagaga guulaystay doorashadii shalayto ka dhacday dalkaasi cabdalla yemiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in laga guulaystay islamarkaasina si wanaagsan xilku u wareejin doono madaxweynaha maldives wuxuu sheegay inuu kursiga u bannayn doono hogaamiyaha mucaaradka ee isagu ku guulaystay doorashada ibraahim maxamed sulex taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee guulaystay ayaa iyaga oo faraxsan oo magaciisa ku dhawaaqaya waxaa lagu arkayey waddooyinka sulex ah intii madaxweynaha uusan hadlin waxa uu goor sii horreysa oo maanta oo isniin ah uu sheegay in uu ku guulaystay isaga doorashadaasi
canshuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa dhaqan galay maanta oo isniin ah maamulka madaxweyne trump ayaa badeecadaha shiinuhu uu soo dhoofiyo maraykanka dul saaray cashuur cusub oo gaadhaysa laba boqol oo bilyan oo doolarka maraykanka ah halka shiinuhuna uu lixdan bilyan oo doolarka maraykanka ah oo cashuur kordhin ah uu ku soo rogay alaabada shirkadaha maraykanku ay u iibgeeyaan shiinaha dhammaan canshuurahan cusub ee ay labada dhinac isugu jawaabayaan ayaa dhaqan galay xalay laba iyo tobankii iyo hal daqiiqo markay ahayd saacadda magaaladan washington xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa sheegay in maraykanku ay kaga guulaysan doonaan shiinaha dagaalka walba oo dhinaca ganacsiga ah
saraakiil ka tirsan afghanistan ayaa maanta uu isniin xaqiijiyey in maxbuus talabaana uu dilay siddeed askari oo ay ku jireen saddex saraakiil sare kadib markii gacanta uu ku dhigay qoriga mid ka mid ah ilaalada xabsigii uu ku jiray dilkani ayaa waxa uu dhacay xali mar ilaalada ay salaada cisha ay ku tukanayeen xabsiga degmada shaar safa ee gobolka zabuul sida uu sarkaal ka tirsan booliiska oo magaciisa la yidhaahdo gulaam jilani uu u sheegay v o a filana waxa uu sheegay in ninka maxbuuska ee weerar geysta uu rasaas ooda uga qaaday ilaalada oo markaasi aan hubaysnayn
galab wanaagsan dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga e v o a wararka ka imanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in xalay uu dagaal xoogan u ka dhacay degmada qoryooley kaasoo dhex maray al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya maamulka shabeellaha hoose ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay khasaaro xoogan gaadhsiiyeen maleeshiyaad ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday inka badan soddon ka mid ahna ay dileen jamaal axmed cismaan ayaa dagaalkaasi waxa uu ka waraystay guddoomiye ku-xigeenka qoryooley cabdi axmed cali xalay labadii saac markay ahayd nimankii cadowgu waxay isku dayeen degmada qoryooley inay soo weeraraan oo shacabkii ay ku laayeen ma garat marka ay soo gaareen akhbaartii eriyada oo degmada qoryooley warbixintii aan helnay waa ciidankii waa ka hortagay dagaal meesha ee degmada banaankeeda baa la isku helay dagaal oo saddex saac socday kadibna way jabeen si xun bay u jabeen ma garad haddana xaalada degmada boqolkiiba boqol way degan tahay wax borobaleen ah kama jira degmada dhexdeedana kama dhicin banaankeeda baa la isku helay boqolkiiba boqol wax dhibaato aan sheegayna ma leh waxaad noo sheegtaa marka khasaaraha ka dhashay dagaalkan intee buu gaarsiisan yahay wallaahi khasaarihii horta dhinaca bulshada wax ay so wax soo gaara ma jira ciidanka degmada joogo waxaa ka geeriyooda hal qof iyo laba qof oo dhaawac ah dhinacii kalena soddon iyo shan markaan isku aruurino wax walba meelihii ay ku dhinteen iyo wixii dhaabacnimo ordeen ee gedaruyu ku dhahdhacay markaan isku aruurinay soddon iyo shan waa gaaraan soddon iyo shan ma idinkaa arkay oo meydada mise wax uun aad qiyaasaysaan ayay taasi tahay maya waxaan qiyaasayna ma jiraan meeshaan waa lais yaqaanaa wax xaqiiqo ah annaga aan soo hubsanay oo ma aragtay aan ognahay sbeshali ah baan kuusoo gudbinayaa laakiin waxaa la isweydiin karaa dagaal saddex sacdood socday oo aad sidaa tiri soddon iyo shan ayaa dhinacii kale laga dilay in adinkuna hal dhimasho iyo waxyaabo noocaas oo kale a idinsoo gaara sidee bay isku qaban kartaa arrintaas horta qofka weerarka ah iyo qofka difaac ah isku khasaaran ma noqdaan ma aragtay way kala khasaaro badan yihiin qofkii warbixintiisa la helay oo asiga laga hormaray oo difaac ambush loogu jiro qofkii weerarka ah waxa aan ogeyn oo soo socdo oo dhibaatadiisa way sii badanaysaa ma garat marka annaga reboodka aan helnay iyo ambush baan u galnay qabrid military baan isticmaalnay wana waan ka guulaysanay nin galdaragna ma guulaysto ayaga baana soo weeraray cadow cadow waaye shacabka soomaaliyeed inay laayaan inay bamba ku dhex tuuraan dagaal wax walba inay ku sameeyaan ay diyaar u ahayn ilaahayna jabkooda waa ka taliy way jabeen ilaahayna intaas dhibkaas waa ku riday ciidanka qoryooley jooga ee dagaalkan ka qayb qaatay maxaad inooga sheegi karaysaa maxay isugu jiraan wallaahi ciidanka soomaalida dagaalku way ku jireen ee kuwii amisoomna waa saboot garaynayaan dagaalku way soo aadaan way caawayaan si kale u labeese ciidankan degmada joogo xaquuq ma leh musheer ma qaataan ciidamo annaga aan ku aruurinay degmadii inay difaacaan oo wax ay ka qabtaan oo militarigii waagii hore labada kun iyo afar iyo tobanka markay ka baxeen ciidamadii deegaanka ay ahaan aan aruurino way degmada kuwa ay difaacayaan ma garat waxaana dawladdii dhexe aan ka codsanaynaa ciidankan degmadan joogo siday u qalabeen lahaayeen siday oo xuquuq ay ugu raadan lahaayeen caalamka meesheeda madaxweynaha maho cabdullaahi foormaajo ra-iisul wasaaraha iyo maamulkii koonfur galbeed madaxweyne shariif kulli waxaan ka codsanaya ciidankan si deg dega inay usoo gaaraan qalab military ku filan ay siiyaan cadowga oo ma aragtay iyo niyaddooda ay u dhinto cadowgiina eriyada say ugu sifeeyaan
kaasi waxau ahaa guddoomiye ku-xigeenka qoryooley cabdi axmed cali oo u warrameeyey jamaal axmed cismaan halkaad kala socotaana waa v o a
halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a ee washington shan sannadood kadib weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen suuqa westgate ee magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa warbixintan waxaanu uga diyaariyey xuseen bare aadan shan sano kadib markii al-shabaab ay weerareen suuqa casriga ee westgate moll ee caasimadda kenya halkaasi oo ay ku dileen toddoba iyo lixdan qof ayaa khubarada falanqaysa siyaasaddu waxa ay sheegayaan in kooxda al-shabaab ay ku sii fiday dalalka bariga africa iyagoo oo gaadhay ilaa iyo mosambik weerarkii westgate ayaa keenay in madaxweynaha kenya uu ku baaqo in isbedello lagu sameeyo madaxda amniga dowladda kenya ayaa sheegaysa in ciidamada ammaanku ay ku guulaysteen inay xakameeyaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab laakiin khubarada arrimahan u kuurgasha ayaa sheegaya in weerarkaasi cashar yar laga bartay iyada oo al-shabaabna ay bedeleen istiraatiijiyadoodii dagaalka shabaabka ayaa lagu tilmaamay ururka ugu halista badan dalalka afrika ee saxaaraha ka hooseeya colaadda shabaab iyo kenya ayaa salka ku haysa ciidamada kenya ee gudaha u galay soomaaliya sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ururka ayaa boqolaal qof ku dilay gudaha dalka kenya sidoo kale kooxda ayaa howlgallo ka fulisay lix dal oo ku yaala bariga afrika kuwaasi oo ay ciidamo ka joogaan soomaaliya murithi mutiga oo ka tirsan ururka ka faallooda xasaradaha caalamka ee i c g ayaa sheegaya in ujeeddada weerarada al-shabaab ee dalalka ciidamada soomaaliya u diray ay tahay in xukuumadahaasi ay ku cadaadiyaan in ay soomaaliya kala baxaan ciidamadooda warbixin cusub oo ay i c g soo saartay ayaa shaaca ka qaaday in qaar ka mid a shabaabkii ku sugnaa kenya ay gaadheen ilaa iyo tanzania waxaana markay halkaasi ay iskacaabin kala kulmeen ay u wareegeen dalka mosambik iyagoo xidhiir la sameeyey maleeshiyad dalkaasi ka dagaalama muthiga ayaa sheegay in jawaabtii ciidamada kenya ay ka bixiyeen weerarkii westgate ay ahayd mid ay dad badan oo muslimiinta kenya ahi ay dhibsadeen warbixinta i c g ayaa sheegtay in dowladda kenya weerarkii westgate moll kadib ay si gaar ah u beegsatay muslimiinta gaar ahaan dadka soomaalida ah dowladda kenya ayaa markii dambe tallaabooyinkaasi joojisay iyada oo saraakiil soomaali ah lagu wareejiyey hogaaminta howlgallada ammaanka lagu sugayo gaar ahaan gobolka waqooyi bari ee xadka la wadaaga soomaaliya warbixinta i c g ayaa sheegtay in weerarada kale ee waaweyn ee shabaabku ay ka fuliyeen gudaha kenya uu ka mid ahaa kii jaamacadda gaarisa ee labadii kun iyo shan iyo tobankii kaasi oo ay ku dhinteen boqol iyo toddobiyo afartan qof tallaabooyinka ka dhanka al-shabaab ayaa waxaa ka mid ah in saraakiil iyo ciidamo loo tababaro howlgallada ka hortagga argagixisada kuwaasi oo ay qalabeeyeen dalal reer galbeed ah oo maraykanka iyo britain ay ka mid yihiin sidoo kale weerarka westgate ayaa keenay in dowladda kenya ay wax ka beddesho qaabka loo ilaaliyo suuqyada waaweyn iyo goobaha muhiimka ah i c g ayaa sheegtay in shabaabku ay si gaara u beegsadaan kiristanka ku nool gobollada ay muslimiintu ku badan yihiin kenya waxaana warbixintu tilmaantay in maleeshiyaadka shabaabka ee gudaha kenya ay u badan yihiin dad u dhashay isla waddankaasi
xuseen barre aadan ayaa waxa uu noo soo koobaya warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda ka faallootaa xasaladaha caalamiga ee i c g oo sheegtay in al-shabaab oo xeebaha kenya ku sugnaa in hadda ay u wareegeen dhinaca tanzania
barnaamijka cusub ee galka baadhista ka dhegaysa idaacadda v o a bishiiba laba jeer
galka baadhista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka kaa qarsoon ama aad ka boganin
galka baadhista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka wararka ka qarsoon dhegaystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraada uga helaan haddaba ha moogaanin barnaamijka galka baadhista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a haddii uu ku dhaafo barnaamijka galka baadhista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee v o a somali com
degeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan ayaa xalay magaalada new york kula kulmay xubno ka socday muslimiinta maraykanka khudbad uu jeediyey ayaa markii uu muslimiinta la kulmay new york kula kulmay ayuu kusoo hadal qaaday xaaladda soomaaliya qaxootiga suuriya la dagaalanka isis iyo aayaha magaalada qudus oo uu sheegay inuu difaaci doono haddaba sahraa cabdi axmed ayaa inoo haysa warbixin ay ku eegeyso waxyaabihii uu ka sheegay soomaaliya madaxweyne rajab dayib erdogan kulankiisan muslimiinta maraykanku waxa uu ahaa mid horay loo sii qorsheynayay muddooyinkan dambe dadka safafka hore kaga jiray fadhiga kuraasta khudbadda halka uu ka jeedinayeyna waxaa ka mid ahaa qurbajoogta soomaalida ee ayaguna horay usii qorshaystay inay la kulmi doonaan ee dalkan maraykanka isagana kala yimid minneabolis colombos ohio seattle washington boston iyo sidoo kaleeto gobolada maryland iyo virginia profesor maxamed cali oo ka mida jaaliyadda soomaalida gobolka maryland waxa uu sheegay in ordogan oo ay aad ugu dhowaayeen xilliga khudbadda uu waday inuu ku dheeraaday ka hadalka xaaladda soomaaliya marka waxaa ka mid ahaa videoyada la baleygareeyey isaga waagii soomaaliya uu tegi jiray iyo soomaalida u caawinay iyo wadamadaas kale muslimiin sida burma oo kale iyo ay soo qaateen muslimiinta xagga jooga taa kadib waxaa meesha ka hadlay saddex qof kalaa ka horeysay mid ka mid ahaa turkish muslim turkish american committee kuwa ka socday waxyaaba ay highlight gareeyeen madaxweynaha uu qabtay waxaa ka mid ahaa soomaalida oo caawinay iyo wadamada kale muslimiinta ah marka taas waxay noo caddaysay inay ahaydba one of waxyaabaha ugu muhiimsan madaxweynaha uu qabtay cabdiraxmaan maxamed maxamuud hiirmooge oo ka tirsan ururka soconnay oo ka mid ah ururada qurbajoogta soomaalida ay ku midoobeen waxa uu ka yimid magaalada boston oo ka mida meelaha qurbajoogtu ay ka soo aadeen kulankaasi waxaa isna uu sheegay in madaxweyne ordogan uu soo hadal qaaday dhiiranaanta waxqabsiga iyo dadnimada fiican ee dadka soomaalida xilli gacan ay u baahnayd soomaaliyana uu asagu garab qabtay madaxweynaha turkiga khudbad dheer ayuu ka jeediyey meesha khudbadaasi marka intii uu waday markuu muddo khudbaynayay ayuu si gooni ah usoo qaatay soomaaliya oo uu yidhi micnaha soomaalida waa dad qawi ah waa dad qiimo badan laakiin xaalad iyo duruuf adag ayay micnaha ku sugan yihiin marka waxay mudan yihiin in la garab istaago annagana sidaan u garab istaagnay oo aan micnaha u kaalmaynay ayaa loo baahan yahay in loo garab istaago waa dad aad iyo aad u qiimo badan ayuu ayuu yidhi madaxweynaha turkiga khudbadiisa uu kasoo qaatay kulankan ayaa si gaara qurbajoogta soomaalida xiise gaara ugu lahaa maadaama lasoo hadal qaaday dhowr jeer xaaladda soomaaliya iyo sida ordogan uu ugu gurmaday waddanka soomaaliya xilli xaaladdu ay aad u liidatay dalka soomaaliyana ay ku dhufatay abaar saamaysay dadka iyo dunyada iyo deegaankaba sannadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii markaasi oo asagoo ahaa ra-iisul wasaaraha dalka turkiga uu booqday magaalada muqdisho xilli xataa amniga uu aad u adkaa inuu ku dhiirrado madaxweyne ka yimid dunida kale inuu booqdo halkaasi markaasoo uu ka jawaabay xaaladdii macaluusha iyo dhibaatadii haysatay dadka soomaaliyeed qurbajoogta soomaalida ayaa waxay sheegeen inay si weyn ugu diirsadeen in madaxweyne ordogan uu weli hadal hayo uu gargaaridda soomaalida uuna u arko in ay tahay wax uu ku faani karo waxa waddankiisa soomaaliya uu u qabtay horta waa ku farxnay markasta aan aragno soomaaliya laga hadlaayo iyo dadkii turkiga ahaa iyo madaxweynihiiba ay zaaid ugu faraxsan yihiin inayna caawinaan annagana taa waxaana gelisay xataa weliba markuu madaxweynaha u hadlo soomaaliya uu sheegay markasta uu sheegay isagoon hadalkiisa dhamaysan waa annagaaban qaylinaynay oo takbiir iyo allahu akbar iyo qayle oo thank you aan ku jirnay marka markuu arkay inaan group aan nahay aan badan nahay dhinaca midigtiisa aan fadhinay oo our left annagana dhinac madaxdeena waxay tustayba inaan badan nahay markaasu isaga weliba arrintii xoogaa laba erey kala dheeraadkii nagu soo aadanaa weliba hadalkiisa uu nagu mashquulay soomaaliya inuu very proud uu yahay inuu caawino dadka dadaais dad ad adag yihiinoo wanaagsan oo just garab yar u baahnaa kulanka gaarka ee muslimiinta xalay uu la qaatay madaxweyne ordogan waxaa sidoo kaleeto uu uga hadlay xaaladaha kala gedisan ee dalalka muslimiinta dunida ay haatan marayaan waddamada uu soo qaatayna waxaa ka mid ahaa dalalka barma iyo sidoo kaleeto dadka falastiiniyiinta uu ku dheeraaday arrinta jerusalem siduu ii sheegay profesor maxamed cali oo ka mida jaaliyadda gobolka maryland ka tagtay soomaalida arrinta falastiin zaaid ugu soo laabtay laba jeer camal uu ka hadlay saddex jeer oo kale soo qaatay markastana uu leeyahay inay markastaba tiis ugu muhiimsan ay tahay wuxuu weliba tusaale ahaan wuxuu yidhi waa meeshii ugu horreysay qiblada ugu horeysay muslimiinta sidaan kusoo celin lahayn markasta inaan la dagaalan inaanan joojin waa arrimaha ugu muhiimsan ay ku jirtaa uu yidhi haddana ilaa iyo kontomeyadii ilaa hadda meeshan ka bilowday nineteen forty eightkii ilaa hadda dhulweyn ayaa la yidhi dadkiina iskuma xirnaan hadda wuxuu yidhi dhulna lama hayo dadkiina haddana weli iskuma xirna waa arrin laga xumaadu yidhi taasna waxay keenaysaa dadkiiyo tafaruq ku jiro aayadaha qur-aanka ilaahay uu kasoo horjeedo balaa tafaruqu ahayd tafshalu ayuu soo qaatay isaga isaga weliba uu ka hadlaayo sheekii ka horreeyey sheekh axmedka akriyey aayadahaas uu akriyey midka kale imaam cali oo masaajidka halkan maryland ku yaala aa tafsiray haddana isagii madaxweynaha isaga aayadahaa soo qaatay haddana ku celiyey isagoo aayadahaas carabiya haddana madaxweyne Erdogan ayaa waxa uu ka mid yahay madaxda dunida caalamka ee ka qaybgalaysa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee ka dhacayo asbuucan aynu ku guda jirno magaalada New York ee dalkan Maraykanka
aad ayuu mahadsantahay saare cabdi axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarsay islamarkaana nala socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a dhinaca kale marka la eego natiijooyinka la filayo doorashada xilliga dhexe ee maraykanka ee nowembar dhacayso aqalka koongareska maraykanka ay u eg tahay inuu soo dhoweeyo haweenkii ugu horreeyey ee ka mid noqda oo muslimiin ah waxayna ku biiri doonaan mudanaha koongareska laga soo doorto indiana andre carson iyagoo noqonaya dad matalaya bulshada inta badan lagu faquuqo ama sida qaldan loo fahmay diintooda wariyaha v o a ken farabu ayaa ku soo warramaya in musharaxiinta ay muujinayaan isbeddel ku dhaca aqalka koongareeska waddan ay ku nool yihiin dad kala duwan is ahaanna haysta diimo kala duwan wariyana nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinay waxay ka bilaabatay gobolka michigan waxayna hadda weli ka socotaa gobolka minnesota ilhaan cumar iyo rashiida taleeb midkoodna ma rumaysnayn inay u xubsiiban doonaan magaalada washington d c guushana ay gaareen labadani gabdhood ayaa micno weyn ugu fadhida bulshada muslimka ah ee ku nool dalkan maraykanka waa tan rashiida taliib waxay tidhi guushani waa ay ka macno weyn tahay in lagu guulaysto kursiga koongareeska waayo waxa ay diraysaa fariin xoog leh gobollada ay matalayaan ilhaan iyo rashiidda ayaa intii lagu guda jiray doorashooyinkii isreebreebka ee bishii agost diray fariin ah in dumarka muslimiinta maraykanka ay diyaar u yihiin inay aqalka koongareeska ku matalaan minnesota iyo michigan waxaana arrimahani ay dhacayaan xilli ay sii kordhayaan ficilada islaam nacaybka ah ee lagu hayo dadka maraykanka ah ee haysta diinta islaamka rashiida taleeb oo noqotay haweenaydii ugu horreysay oo muslim ah oo ku guulaysata musharaxnimada xubin ka tirsan aqalka koongareeska ayaa sharaxaysa sida dumarka qaar ay u rumaysnayn awoodaha siyaasadeed ee haweenka
mid ka mid a maamulayaashii ololaheyga ayaa ka soo tagtay hay-ad inji o ah oo ay u shaqaynaysay haweeney ayaa ku tiri waan ka xumahay inaad naga tagto diyaana ayaa ugu jawaabtay waxba ha ka welwelin dhab ahaantii waxaan u socdaa inaan la shaqeeyo haweenaydii ugu horraysay oo koongarees ka geli doonta gobolka michigan aad baana ugu faraxsanahay taasi haweenaydii ayaa haddana ugu jawaabtay oo ma waxa ay ka shaqayn doontaa dowladdeenna alfin tillery waa agaasimaha xarunta dimuqraadiyadda iyo kala duwanaanshaha maraykanka ee jaamacadda north western university
inaan aragno in dumarkan loo doorto golaha koongareeska maraykanka runtii waa warbixin aad iyo aad u mug weyn elvin tillery wuxuu kaloo sheegay in guusha labadani haween ee muslimka ah aysan la yaab ku ahayn inay ka soo baxaan gobollada ay degaan dadka dimuqraadiga ah balse ay tahay sare u kac kale oo dhinaca muhaajiriinta ah ee gudaha maraykanka xarunta cilmi baarista biyu ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in muslimiinta ay hadda shacabka maraykanka ka yihiin boqolkiiba hal laakiin diinta islaamka ay hadda tahay tan ugu fidista badan caalamka marka laga eego diimaha kale xaruntan waxaa kale oo ay sheegtay in diinta islaamka ay noqon doonto marka la gaaro sanadka labada kun iyo afartanka diinta labaad ee ugu weyn dalkan maraykanka ilhaan cumar iyo rashiida taleeb ayaa matalaya wejiga cusub ee isbeddelkan xawaaraha ku socda ee dalkan maraykanka waa kan mar kale elvin tillery oo ka tirsan jaamacadda north western university
tani waa taariikhda dhabta ah ee maraykanka waa taariikhda muhaajiriinta airishka ah kuwa talyaaniga iyo boolan haddase waa dad isir kale iyo diin kale wata taasina waa waxa ameerika ay u taagan tahay rashiida taleeb waxaa dhalay qoys falastiin u dhashay waxayse ku dhalatay kuna kortay magaalada detroit ee gobolka michigan ilhaan cumar waxa ay ku dhalatay soomaaliya hase yeeshee waxay qaxootinimo ku soo martay kenya ka hor intii aysan ku biirin bulshada soomaalida ee ku nool magaalada minneabolis ee gobolka minnesota labada tartamaba waxa ay ka soo jeedaan qoysas dalalkooda dagaal uu ka jiro diintooduna ay colaad badan kala kulanto labada dhinac ee siyaasadda dalkan maraykanka hase yeeshee waxay matalaan garab xisbiga dimuqraadiga ka tirsan oo rajaynaya inuu aqalka hoose ee koongareeska la wareego doorashada xilliga dhexe ee bisha noofembar ee sanadkani warbixintii wariyaha v o e ken farabu waxaa soo jeedinayay nuur xasan nuur buqaari halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o e oo toos aad uga dhegeysanaysaan washington xuseen haye maxaan dhegeystayaashana u haynaa waa tahay ibraahimo aan ku wadalansanno anigii adigii dhegeystayaashuba hees cusub oo inagu luqeynayso fanaanada farxiya fiska oo heestaasoo lagu magacaabo deelqaafka iga dhowr
halkaad dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegaysanaysaan washington waxaan soo gaaray qeybii ka harsanaa idaacaddana qodobadeedan ku soo maqanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo xubintii ciyaaraha hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona qodobadii warka ugu doorka rona
aqalka cad ee maraykanka ayaa cambaareeyey eedeymo cusub oo la xidhiidha faraxumayn oo haweeney ay u soo jeedisay garsoore bret cavano oo uu madaxweyne trump uu magacaabay maxkamadda sare ee maraykanka wargeyska new yorker ayaa axaddii wariyey in laba senatar ay baarayaan eedeymaha ay haweeneydani u soo jeedisay cavano kuwaasi oo dhacay xilligii ay ardayda ka wada ahaayeen jaamacadda yeel ee dalkan maraykanka haweeneydan lagu magacaabo debra ramirez oo saddex iyo konton jir ah ayaa waraysi ay bixisay ku sheegtay in cavano uu faraxumeeyey madaxweynaha jasiiradda maldives ayaa wuxuu qartay in lagaga guulaysto doorashadii shalayta ka dhacday dalkaasi cabdalla yemiin ayaa khudbad uu telefishinka ka jeediyey waxa uu ku sheegay inuu aqbalay in laga guulaystay islamarkaasina si wanaagsan xilku u wareejin doono taageerayaasha hogaamiyaha mucaaradka ee guulaystay ayaa iyaga oo faraxsan oo magaciisa ku dhawaaqaya waxaa lagu arkayey waddooyinka
canshuur kordhin cusub oo kale oo ay isugu jawaabeen dowladaha maraykanka iyo shiinaha ayaa dhaqan gashay maanta oo isniin ah maamulka madaxweyne trump ayaa badeecadaha shiinaha uu usoo dhoofiyo maraykanka dul saaray cashuur cusub oo gaadhisa laba boqol oo bilyan oo dollarka maraykanka ah halka shiinuhuna uu lixdan bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah uu ku rogay alaabada ay shirkadaha maraykanku u iibgeeyaan dalka shiinaha dhammaan canshuuraha cusub ee labada dhinac isugu jawaabeen ayaa dhaqan galay xalay laba iyo tobankii iyo hal daqiiqo markii ay ahayd saacadda magaaladan washington d c
waxaa isoo taraya cabashada ay qabaan dadka danyarta ah ee aan awoodin carruurtooda ay dhigtaan dugsiyada waxbarasho ee gaarka loo leeyahay islamarkaasina suluugsan tayada waxbarashada ee dowladdu ay maamusho ee ka jira deegaanada hoos yimaada maamulka somalilan wasaaradda waxbarashada ee somalilan ayaa waxay sheegtay in ay gacanta ku hayaan arday tiradoodu ay ka badan tahay saddex boqol oo ku kala nool magaalooyinka iyo tuulooyinka waxbarashadooduna ay tahay mid tay ahaan la mid a tan dugsiyada gaarka ah saare ciilanuur ayaa warbixin arrimahaasi ku saabsan noo haysa bilaha agost ilaa oktoobar waa xilliga ay anbabaxaan ardayda nasiibka u yeelatay deeqaha waxbarashada sare ee dibadaha loo tago wasaaradda waxbarashaduna waxa ay sheegtay inay yihiin ardayda ugu sarraysa imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada sare ardayda ku guulaysata imtixaanaadka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe iyo kuwa sare ee somalilan ayaa badanaa ah kuwo wax ka dhigta dugsiyada gaarka loo leeyahay abwaan xasan dhuxulaab saalax ayaa ka mida dadka walaaca ka muujiyey tayada waxbarashada dugsiyada dowladda iyo ardayda waalidiintoodu danyarta yihiin inan kasta oo danyara oo liita ooan awoodi karin inuu iska bixiyo dugsiyada gaarka loo leeyahay loo dareeray inuu kuwii dowladda joogo iskuullada dowladda uu joogana waxaa dhacda oo aan arkay in macalimiinta ka howlgashaa inta badan ay helin fursadaha ay helaan kuwa kale xagga lacagta oo kale sidaa darteed macallin kasta oo taya leh dugsiyada gaarka loo leeyahay bay ka howlgalaan gaabkaasaa yimi in danaha bulshada laga turjumo oo meesha ka luntay ayaa keentay inaan ka hadlo wixii dareenkaygu adkeysa waayo waxaan arkay dad danyara oo askar u badan oo ubadkooda ay dhigtaan oon awoodeyn inay jaamacada ka bixiyaan simisterkii keliya te laga doonayo saddex boqola simister kasta saddex boqol inuu ka bixiyo boqol dollar buu qaataa waxyaabahaasi way ku qiiro gelinayaan dareenka wadaninimo ayaa khasbaya in baahi kasta oo taabata qof danyara waxaa eedahaasi gaashaanka ku dhuftay agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada maxamed saleebaan cumar horta tayadu marka la leeyahay hoos bay u dhacday waa inuu jiraa cabir lagu cabirayo oo meel ay taagnayd oo laysla garanayo oo iyo indicatoris dee loo adeegsanayo waxay u badan tahay dadka doodaha noocaasa qaba dad aan ama ka warhaynin wacyiga waxbarashada ee waddanka oo aan hoos ugu daadegin laakiin waa in marka tayada laga hadlayo si scientifica looga hadlaa waxbarashada dawladdu maamusha waa waxbarasho aada u ballaaran arday ka badan saddex boqol oo kun oo arday ayay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda somalilan maamusha guud ahaan wadanka oo dhan waxbarashada dawladdu ma aha ta magaalooyinka waaweyn ka jirta ee inta badan dadka dee marka ay ka hadlayaan ay ku dhereerinayaan mid gaara loo leeyahay oo kale ama wax lamid ah waxbarashada dawladdu waxay tuulo kasta iyo magaalo kasta marka waxaa habboon dadka arrimaha noocaasa ka hadlaya inay yihiin dad si scientifica uga hadlaya abwaan xasan dhuxulaab saalax oo v o e da u warramayay wuxuu sheegay inuu socdaal ku soo maray dugsiyada ku yaala badi gobollada somalilan islamarkaana uu soo arkay dayac badan oo ka muuqda ardayda wax ka barta dugsiyada dawladdu maamusho horta gobolka shanaag togdheer oo kale saaxil hargeysa gabiley awdal gobollada aan maxaa hede booqday dugsiyada sare ayay kamid yihiin xaaladooda waxbarasho inaanay u dhoweynta brevetka ayaa kuwa cad waxaa kuwa cad in tiradii sanadihii hore ardayda dugsiyada dawladda ku jirtay meesha way ka baxeen tusaalehaan dal dugsiga faarax omar oo kale laba galaas oo form twoya iyo laba galaas oo form threeya iyo four iyo hal galaas oo form one oo ay maxaayday shan iyo toban arday dhex fadhiyaan ayaa ayaan indhaha igaa saaray wasaaraddana wuxuu jiraa saddex boqol oo tallaabo dhinac kale marka laga eegana intooda badan way xidhan yihiin kalaasyadii dadka reer somalilandna waxay u badan yihiin danyar dadka danyarta ah baahidooda ayaa ka turshumi kara wasaaraddaa ka turshumi karta wasaaraddu markaa waa inay dugsiyadan xitaa gaarka loo leeyahay waa inay kaantarooshaa oo manhajkooda la eega waalidiinta qaarkood ayaa sidoo kale cabasho ka muujiya sida ay wasaaradda waxbarashada u qaybiso deeqaha waxbarashada dibadda ee ay ka helaan dalalka kale taasi oo ay badanaa ku doodayaan in la siiyo carruurta waalidkoodu lacagta haysto amaba ay xilalka ka hayaan dowladda iyo golayaasha waa kan maxamed saleebaan cumar agaasimaha waaxda tayeynta waxbarashada oo su-aashaasi ka jawaabaya wasaaradda waxbarashadu deeqaha waxbarasho ee ay dalalka dibadda ka hesho waxaa lagu qaybiyaa si feera oo cadaalada oo ku dhirsan kasta iyo imtixaanka wixii uu keenay oo ku dhirsan gobol walba iyo degmo walba oo waddanka ah saami u go-an oo ay leedahay saamiga ay ka leedahay guud ahaan ardayda guud ee qaranka deegaankaasi ama degmadaasi ama gobolkaasi ama magaaladaasi waxaana muhiimada koowaad mar walba la siiyaa oon ku nuxnuxsanaya boqol kiiba toddobaatan waxaa la siiyaa dugsiyada dawladda kuwa gaarkaa laftooduna maaha adawe iyaga laftooda dawladdaa gacanta ku haysa iyadaa liisanka siisa dawladda ayaa imtixaanka ka qaada ardayda dhigata maaha arday ajnabiye waa ardaydii wadanka waa muwaadiniin waan gartay maxamed waaxdee qaabilsan soo xulidda ardayda ku guulaysataa in loo diro jaamacadaha dibadda walaa horta deeqaha waxbarashadu guud ahaan siyaasada lagu qaybiya waa siyaasada wasaaradda waxbarashada ee uu wasiirku ku hogaamiyo laakiin nidaamka kala saarista waxaa qaabilsan xafiiska imtixaanaadka qaranka looga bartay cadaalad sinaan hufnaan iyo maaragtay hogaamin mudan in la bogaadiyo xafiiska guud ahaantii iyo gaar ahaantii guddoomiyihiisa daawud axmed faaraxba mar haddii xafiiskaasi gacanta ku hayo wax laga warwari kara maaha dugsiyada hoose ilaa heer jaamacadeed ee gaarka loo leeyahay ayaa marba marka ka dambaysa sii badanaya inkastoo ay kaalin lixaadle ka qaateen waxbarashada ardayda haddana waxaa dadka qaarkood sheegaan qaybo ka mid a manhajyada ay dugsiyadaasi ardayda u dhigaan oo aan isku mid ahayn kana turjumaynin culuumta ay ardaydu xilligan u baahan yihiin si ay shacbigu uga soo kabtaan burburkii dagaaladii iyo saboolnimada baahsan
sahra cidla nuur ayaana warbixintaasi soo jeedinaysay waxaad weli nagala socotaan washington
haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneyd waatan saynab abuukar maxamed oo inala soctiisa
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban maanta aynu ku eegayno dhibaatooyinka shaqola'aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaa dooda nagala qaybgalaya cabdicasiis xuseen xasan guddoomiyaha ardayda gobolka banaadir ee cabdulaahi maxamed cabdulqaadir oo ka tirsan urur ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqola'aanta haysata dhallinyarada soomaaliyeed su-aasha ugu horeysa ee aan dhex dhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhallinyarada marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato waxaana hadalka ku horeeya cabdicasiis sanadkan waxaanu ka warhaynaa ilaa afar kun iyo toddoba boqol oo arday ayaa ka soo qalin jebisay jaamacadaha gobolka banaadir keliya ku yaalla iska dhaaf meel kale eh meeshii marka waxaa taalla dhowr sababood oo is uruursataa waxay keenaysaa in ardaygu shaqala'aan noqdo kow waxaa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan kulliyaadka ka furan oo dhammaantood iska agdhow su-aashu waxay tahay marka afar kun oo sanadkan soo baxday markay saddex kun oo ka mid a tahay accountant ama business yaa business looga shaqaynaa dalkiina waa dal fakhriyaya accountingna dad martaqaaniyaa loo xisaabinaya su-aashu taas waaye waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqayn kara iyada lafteeda xadidan ciladaha jira waaye waxaa kaloo jira ma jiro wax brogaraam ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo bal inay iyaga laftooda la yimaadaan brogaraam ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto intaasoon jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaala ninkii shaqo u baahan inuu soo maro in adeerkiisa ama in abtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macnaha waxaa siinayaa cabdulaahi qofka marka wax barta keliya shaqo ma qaban karo waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo in badan waa ka roonaa sida horeeto dhallinyaradu waxa waaye waxaa dhibka badan wuxuu ka jiraa jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saarayso ardayga markii lawaa qalin jibisay ma la fiirinaya fiildigan ama caafimaad uu barta intuu kaga shaqaynaya business uu barta intuu kaga shaqaynaya ma la fiirinaya keliya waxaa la fiirinaya in qof kusoo biiri keliya jaamacadda wax ka barta muhiimadan waxay tahay in qofkan wax baranayo waxaa jiri jirtay hadda ma jirto in la kala meeley jiray dadka qeerna loo jiri jiro waxbarashada dugsiyada jaamacadda markay ka baxaan jaamacad loo diri jiri dugsiyada dugsiyada markay ka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii farsamadii hadeertan ma jirto keliya waxaa laisku aruuray jaamacadii in laga wada baxo marka dadku waxaawaa dhibkaas wuu jiraa sidii horena waan dhaamnaa haddii aan soo geliyo cabdilcasiis marka maanta sanad keliya la hayo tiro shan kun oo arday ku dhowo soo baxday ee hadday u badato celcelisaan tiradaasi saddex boqoloo kamid a ama afar boqoloo kamid a ay shaqayso ee afar kun iyo siyaada sanadkan keliya soo baxday ay derbiga fariisato ee hooye aabba ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaasoo dhan la sugaayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisa waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay su-aasha taagan waxay tahay war qofkii intaas soo dhameeyey lambarkaas xadiga aad u badan leh kontaroolkeedii iyo bajedkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirta macnaha jihayn ma laha macnaha marka waxaa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaalaysiiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqa la-aanta jirtaa maanta waa wax aad u sarreeya kaaf iyo kala dheeri waay macnaha
qorshayaal fara badanaa jira oo dowladda dejisay waxaa ka mid ah qorshaha sharciga shaqaalaha rayidka wuu socdaa ajaanibtii qorshahooda waa la dejiyey dadka ajaanibta ka shaqaynaya sharciyada ay ku joogi lahay waddanka way jirtaa dowladdan waxay ku howlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaalaysiinta in qofkan horta wax baranayo waxbarashadii intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintuu qalinjibiya keliya soo ablaan garan xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxaa lahaa bobliga ah ama barefadka laga heli karo shaqada ka jirta booska bannaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqa abuur loogu sameeyo hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba geeliniis uu taagan yahay ciddhahayso xafiiskaan u soo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyaradu ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqa abuurka in shaqa loo waxaan siinayaa cabdicasiis afar sano markaa jaamacad soo dhigata ama lix sano kadib xaggeed u shaqo tegi doontaa ardaydao dhan kurba ku taagan waay haddii kor ay u boodo sanadkaana shaqa la furo ee shirkadaha waaweyn iyo dowladda la isu tago in laba kunoo shaqa la furi karo markay labaatan kun baaga muddo tahay ee laba kunoo shaqa la furo ani waxaan qabaa inay keliya noqon doonto in xoogaa laalaab badan loo maray noqon doonto sideedana wax anba jirinba hadda inta badan dadka soomaaliduna ay ku baraarugsanayn in shaqooyinkii loo sinaado la furo mataqaanaa loo qabto mataqaanaa tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo tiifiyada iyo saxaafadda loo dhigo annagu waa xooga labaatan iyo shantan sano wax badanoo laalaabaan gallay laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa haddii imtixaan la qaado sheekadu waa dhallinyarada markaad la sheekaysa waxay ku leeyihiin warbaa duudkaa la iska taabtay ku leeyihin oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay haye cabdulaahi laakiin aad sida loo malaynayo maahan iyo warka sida uu yahay qofkan shaqaalaha ah waxaa waaye xaq buu leeyahay xaqiisana waa la dhoorayaa adiga markaad ku kalsoon tahay ayaa aad heli kartaa fursad shaqo markaas dhallinyarada waxaan leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxawaaye iskuma kalsoona ayaga waxay isleeyihin haddaa meesha tagtid waxawaaye shaqada ma helaysid waxawaaye in dhabarka laga taabta imaanaya adi isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biinilahi su-aasha taagana waxay tahay ardayga maanta fiiri secondary soo dhameeyey hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufa intay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriya ta cadbeelaye shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabta waayo uu sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska cararo iska tahriibo ama meelo kale oo kasii xun u galo ay danta ku kalifi doontaa cilladaha jira waay cilladaha kale oo kasii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada muqdisho aad looga qaylinaya shaqaalihii ardaydii la qaatay macal waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sarreeya oo dadkaana bixina diyaas baraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaata laga yaabaa taasina waa halis aan hadda ka digayna macna leanna waxay keeni doontaa qofkanina inuu markiisa carar u tahriibo su baasaboor soo qaato diyaas baraha taa loo yidhaha dalka laga kala cararo macna maxaad diidaya baad is leedahay in fursadihii dhallinyarada gudaha ay u baahnaayeen in dhallinyaro kaloo dibadda bannaanka laga keenay la siiyaa taa miyaysan dhiirigelinayn in dhallinyarada taagriibaan fursadaha ka jira gudaha dhallinyarada oo u furan tahay midka dibadda ka imaanayna waa u furan tahay waayo maxaa yeele labadu waa Soomaali jirto qofka maalinta markuu wataa shahaadada intuusan qaadan oo shaqo iyo CV soo qoranaya asoo shahaadada qaadanin waxa waa qofkan experience inuu leeyahay shaqadan uu leeyahay waan ka shaqeyn karaa intuu shaqo soo shaqeynaya inta sano soo shaqeynaya ku xiran tahay yacni waa dhallinyar dhankooda degdeg ayaa ku jira qofka wuxuu leeyahay waan bishaana dhameeyey isla bishii ku xigtan waa inaa shaqo helaa shaqada waxay u baahan tahay in fursado badan aad samaysid tababaro aad badan aad samaysid fulintir aad ku shaqaysid maanta ma jirto cidha hayso xafiiskaana ka shaqeynaa si baraatig iyo tababar aan u helo yacni qof walba wuxuu rabaa inuu mishaar iyo shaqo isa socoto u helo aniga ra'yigaas ra'yi ka duwanaan qabaa ardayga soomaaliyeed ee maanta abaarta gaajada macluusha kulaylka dhibka dhexdiisa wax ku bartay waxayba mudnayd jaamacadda intuuna dhammayn shaqa loo sii diyaariyay ma mudnayn in shaqadii markuu jaamacadda soo dhameeyo uu soo abalaageliya haddana in la yidhahdo degdegsan tahay anuu khaladaan u arkaa anuu waxaan aaminsanahay inay mudnayd ee experiencega hadda shaqaalaha rayidkoo kale marka la qaadanayo saddex bilood oo traininga la geliyaa on mataqaan wax mishaar uusan qaadanayn ama uu gunno qaadanayo kale anuu waxaan qabaa taasaa ku filan laakiin in mataqaanaa qofkii la yidhaahdo war adaaba degdeg ugu jirtaa de waxaan aaminsan waxay noqonaysaa qofka inuu derbiga iska fariisay noqonaysaa berri iska tahriiba macnaha anuu marka waxaan leeyahay dhibaatada jirtaahi waxa ay tahay horta musuq maasuqa meesha ka jira musuq maasuquna wax maanta iyo berri iyo berridda soomaali ka dhammaanaya maahan laakiin waa la yarayn karaa ee musuq maasuqa dhanka shaqada oo ay dhallinyaradu ka cabanayaan oo cabdilcasiis lafahaantiisuu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadiinan ee ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada haddii aan ku siiya cabdulaahi dhaliishaas ma jirtaan qabaa waxawaaye waxaa la sameeyey tirkoob dad ka shaqeynaya ajaanibta wadanka ah way fara badan yihiin way shaqeeyaan dad ajaaniba wadanka way joogaan laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ay ka imaaday ninka dhallinyarada ah maanta la shaqaalaysiiyo macnaha shaqada uma jajabno diyaar uma ahan laakiin ninkan halka oo ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyey baalki maxaa la wadankiisa waddan inuu is joogo shaqadii si uu ku weyn lahayn uu ku dadaalayo ninka dhallinyarada ah waxaa waaye eedda markii wuxuu qaadanayaa asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhallinyarada sida ugu wanaagsan ama ma ilaalinayaan waqtigii maxaa waaye ninka dhallinyarada ah oo wadanka kale laga keeno wuxuu ku xisaabtamaya inuu shaqadiisan weyno sida uu fiican ugu gato dhallinyaradan ayada dhankeedu waxay awiyaddu ku leedahay inaysan u diyaarsaneen maanta marka laga hadlayo xarfadda uu shaqada maanta qabana ninkan dibadda ka imaado oo aqoonta uu leeyahay ma haysta ninkan dhallinyarada magaalada muqdisho joogo keliya wuxuu ka soo baxay jaamacaddii ama jaamacaddii uu soo dhiganayay muddo ah ayaa waxaan haysan experience waxaa laga yaabaa muddo ninkaas soddon sano labaatan sano soo shaqeyn laakiin experience badan yahay soomaalida mar walba oo qabweyn tahay zeynab waxaa jiray baalki maxaa dad shaqooyin yar ka haya magaalada oo aad wadogsoontihiin ama qaata ka tihiin oo la ganaaxay waddankan laga saaray shaqooyinka soomaali qaban karta ayagaa iskale soomaaliga waana loo dhiibaya ninka soomaaliga xaq u leeyahay cin kaleed kama shaqeyn karto taas ma la xaqiri karo soomaali ayaa iskale marka waxaan ku talinaya ani soomaaliya markii shaqada la fiirinaya saddex ayaa loo fiirinaya qof soomaaliya aqoonta leh oo wadanka magaalada muqdisho jooga inuu shaqadaas qabto haddii la waayo qof kaleeto oo soomaaliya oo aqoonta leh oo dibadda jooga ama meel kale wax ku barta in loo keeno haddii labadaas qof la waayo qof saddexaad oo macnaha wadanka aan ahayn uu qaban kara in loo keeno saddexaad haddii aan adiga cabdilcasiis ku siiyo waad dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay cabdulaahi shaqooyinka uma diyaarsana dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muudada ah ee bilaa camalka ah ee jaamacadda inta dhammeyn guriga fadhiya shaqadiila ayaanu dhaafi doonaa shaqa diyaar uma tihiin xagga xagga iyo dhig tan khibradda ah horta qof cilmi la dhasha ma jiro qofkan aqoonyahanka ee maanta bajular ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex biloodoo training haddii la siiya ani waxaan aaminsanaya guriga madaxtooyadu maamuli karaa iska dhaaf hotel iyo mataqaanaa meel yar iyo waxaa iska dhaafe anu waxaan qabaa qofkani waa waxa dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay waxay ahayd maamul qofbaa wuxuu ka soo baxay accountant xisaabaad waxaa laga yaaba fiiri reception aan waxaan aaminsanahay gabadheenna soomaaliga ee maanta xamar ku dhalatay eena weligeed jaamacaddii waxba aadinay brivateka wax ka barata reception ka shaqayn karta iska dhaaf qof bajilar ka soo baxay digriye iska dhaafe marka aanu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war labaatan kun oo qof baa baagamuda maanta magaalada muqdisho caasimadda kale dhex taagan marka caqliga iyo loojiga noo sheegaya qof ajnabi aanu keenno waa maxay anu taas su-aashaas waxaa waaye aadaan u dhaliilsanahay xubintii dooda gaabanna intaa haynoo joogto waxaa dooda igala qaybgalay cabdulaahi maxamed cabdulqaadir iyo cabdicasiis xuseen xasan intaynu ku kulmi doonno doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsantahay saynab abuukar maxamed oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatana dhegeystayaal sidaad maalin walba isniina nooga barateen kusoo dhowaada xubintii ama barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waxaa inala haya maxamuud mascade
kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waddanka talyaaniga ciyaaryahan kristiaano ronaldo ayaa goolashiisii weli sii wata sbaynna barcelona ayaa bareja lagu celiyey talow maxay tahay dhibaatada kooxdaasi soo food saartay hase ahaatee waxaan ku hormarayaa horyaalka waddanka ingiriiska kooxda kubadda cagta ee fulham ayaa toddobaadkan kulan adag oo watford ay la ciyaartay hal iyo hal bareejaha ay ku kala tageen kooxda kubadda cagta ee manchester cityna waxa ay shan gool iyo waxba ku dharbaaxday kooxda cardiff city kooxdan ayaa ciyaaryahanka la yidhaahdo mahrez markii ugu horraysay goolal u saxiixay kooxdan ciyaaryahankaasi oo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda kubadda cagta ee manchester city oo xilli ciyaareedkan inta anuu bilaaban ay kooxdu soo iibsatay ayaa markii ugu horraysay kooxdiisa goolal u dhaliyey weliba gool ma ahane laba gool ayuu u saxiixay sidaasina kooxdu saddex dhibcood ayay ku qaadatay lester city waxay hadersfield town kaga badisay saddex gool iyo hal halka kooxda kubadda cagta ee manchester united oo gegida old trafford ku ciyaaraysay ee kooxda weferhampton wonders hal iyo hal bareejaha ku celisay hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyadu horyaalka waddankaasi ingiriiska hoggaanka u qabatay kadib markii ay saddex gool iyo waxba kaga badisay kooxda southampton kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa xilli ciyaareedkan dardar la soo gashay waxaana dad badan oo ciyaaraha ka fooloodahay rumaysan yihiin inay kooxdu xilli ciyaareedkan qalqalgelin karto kooxda kubadda cagta manchester city haddii aanayba koobkan ku guulaysanin haddaba guulahan ay gaarayso kooxda kubadda cagta ee liverpool ma la is odhan karaa waxa ay kooxda sannadkan gaarsiin karayaan markeedii ugu horraysay in ay ku guulaysato horyaalkan lagu magacdaray brimier liaga cabdirasaaq diyeshe oo ciyaaraha ka faallooda ayaa arrinkaasi ka jawaabaya waa su-aasha in badan oo bahda ciyaaraha falanqaysa ay isweydiinayaan runtii waxaa la dhihi karaa inkastoo ciyaaruhu bilaaw ay yihiin sanadkani liverpool aad ayay ugu wacan tahay sanadkii hore waxayna ku bilaabatay sanadkan dardar aad u ballaaran iyadoo lixdii ciyaarood ee ilaa hadda ay ciyaartay u suuro gashay inay wada badiso laakiin markaad qiimeyn ku samaysa awoodda man city ee ah kooxda difaacanaysa horyaalka iyo liverpool dardartan hadda ay ku bilowday xilli ciyaareedkani waxaad moodaa weli man city inay tahay awooddii koowaad ee ciyaaraha premier leaga waayo weerarada iyo baruuniyada aadka isu dhidhiibka ee fudfudud ee ay man city samaynayso ayaa ah weli wax macnaha koox soo bandhigtay aan aysan jirin man city waxaa u suuragal waxay ku guulaysan kartaa inay si dhaqso ah kooxda kasoo horjeeda ay bruni ugula wareegto goolna ugu dhaliso halka liverpool aada moodo mararka qaarkood bruni isu dhiibkeeda iyo qaab difaaceedkeeda inay dulduleele badan ay ka muuqdaan taasoo shaki badan gelinaysa awooddeeda inta ay sii socon karto waddanka sbainna ciyaaro adag oo laiskaga hor yimid waxaa ka mid ahaa in kooxda kubadda cagta ee real madrid ay darqii hal gool iyo waxba kaga badisay kooxda isbanyol halka kooxda kubadda cagta ee atletica madridna ay laba gool iyo waxba ku martay kooxda hitafe hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee barcelona oo ku ciyaaraysay gegideeda nukam stadium ee magaalada barcelona ayaa darqi ku baxsatay oo waxa ay sagaashankii daqiiqo ciyaartu markii ay gaartay ay ku soo gebagabowday kulankii hiroona ay la ciyaartay laba gool iyo laba oo ciyaaryahan b k ayaa goolka bareejada u saxiixay kooxda kubadda cagta ee barcelona waluu goolka hore u dhaliyey ciyaaryahan leonel messi kooxdan ayaa calaamada guduudan waxaa loo taagay mid ka mid a difaaceeda oo la yidhaahdo lagleed waxaana taasi ay keentay in ciyaartu intay socotay mar laga sarreeyey kooxda kubadda cagta ee barcelona laba gool iyo hal oo lagu hogaaminayo waxay u mahadnaqayaan taageerayaasha iyo weliba ciyaartoydu b k oo ka fujiyey haddaba kooxdan kubadda cagta ee barcelona marka aad jalleecdo kubadda cagta ee maalmahan ciyaaraysa iyo tii lagu yaqaanay waxaad mooddaa isbeddel inuu ku yimid islamarkaasina banoonigii iskudhidhiibka gaagaabnaa iyo weerarradii aan kala joogsiga lahayn sidoodii ma aha haddaba maxay tahay dhibaatada haysata kooxda kubadda cagta ee barcelona abdirasaaq diyeeshe waa kan mar kale Ee, kooxda barcelona waxaad moodaa sanadadii ugu dambeeyey ciyaartooy badan oo laacibiin ahay oo lafdhabar ahay ayaa kasii duqoobayay oo tartiib tartiib ugu fadhiisanayay ee, ciyaartooydii mashiinka u ahay ama da- aadka u jiidayay kooxda ee sida leonel messi iyo gerard bike iyo bosquet kulli ayagan waxaad moodaa inay sii duqoobayaan ciyaartooydii cusub ee la keenay iyo ciyaartooydii horena ay isla jaan qaadi la-yihiin weli oo aad mooda xoogaa meeshaas inuu madmadow badan oo isla qaab ciyaareedkii la rabay aas- aysan soo bandhigaynin marka waxaa la dhihi karaa barcelona eh, inkastoo bara- ciyaartan barbadhaca ay gashay ay ay waxweyn u dhimaynin laakiin ay ku noqotay fallaar aysan filaynin balse hadda weli awooddii sanadkii hore ee aan ku naqaanay ama awooddii sanadadii badan lasoo dhaafay ee koobabka tirada badan ay ku qaadaysay ee lagu bartay meesha kama muuqato kooxda kubadda cagta yuventus sidii ugu soo biiray ciyaaryahan cristiano ronaldo walow maalmihii hore uu ku wareersanaa la qabsashada horyaalka dalkaasi haddana labadii kulan ee ugu dambeeyey oo kii xalay ku jiro ciyaaryahanku goolal ayuu dhalinayay oo xalayto waxa uu u saxiixay kooxdiisa labadii gool ee dhalisay mid ka mid a sidaasina kooxda kubadda cagta yuventus saddex dhibcood ayay ku qaadatay ciyaaryahan cristiano ronaldo haddii uu gooldhalinta sii wado waxay u eg tahay in kooxda yuventus ay horyaalkaasi sideedii iska sii haysan doonto ciyaaraha golofkana haddii aan si kooban u jaleeco ciyaaryahanka la yidhaahdo tayga woodis oo shantii sano ee lasoo dhaafay aan wax kooba ku guulaysanin ayaa habeenkii xalay ahaa farxad ku damaashaaday kadib markii uu hantiyey koobka la yidhaahdo fedex cup koobkaasi oo dalka maraykanka lagu qabtay toddobaad uun ka hor koobka rayder cupka la yidhaahdo oo maraykanka iyo yurub ay wada ciyaari doonaan waxaa la leeyahay ciyaaryahan tayga woodis guushiisani waxa ay niyad siinaysaa xulka qaranka ee maraykanka ee ciyaaraha golofka u matali doona dhegaystayaal barnaamijkii faaqidaadda ciyaaruhuna waa naga taatanay kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgeli
waxaad dhegeysteen faaqdaada ciyaaraha waxaa soo jeedinayay maxamuud mascade haatana dhegeystayaal balaan ku wada nasanno heesta alkudhigeedu yahay anaa kaligaa ku jecel iyo codkii jacaylow kunjeer baan kugu iri kabo caashiqa adaan macaan koof kugu shubay kurbo iyo ciil naga fogey waa heestii anaa keligaa ku jecel iyo codkii jacaylow iyada ayaana ugu dambaysay idaacaddeena galabnimo ay wadajirkeeda kugu soo jeedinayaan xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray intaan hawada mar kale ku soo noqon doonno sidaa iyo nabadgelyo